bismillahi walxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddex iyo kontonaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirir
sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ka bilaabaynaa aayadda lix iyo lix waa suuratu yuusuf qisaduna waxay inoogu joogtay iyada oo ay aada ugu celceliyeen oo ay aada uga codsadeen aabbahood ilmo yacquub inuu raaciyo inankan yuusuf ka yaraa iyadoo codsigii yuusuf ay tixgelinayaan inuu u janjeersaday baa muuqatay oo u aqbalay qaala markaa waxa uhi lan ursilahu macakum idin raacin maayo inankan xataa tu'tuuni jeer oo ii keentaan mawhiqan min allah mawhiqan dhaar min allaahi rabbi xaggiisa ka ahaatay oo ilaahay u ogolyu jideeyey ama dhaaro ilaahay lagu dhaaranayo lataatunnanii bihi inaa iila iman doontaan oo inankan soo celin doontaan jeeroo ku dhaarataan miihaaquna waa cahdiga dhaaraha lagu adkeeyey dhaaraadu adag baynu isla qaadan bu oo sheegayso ku dhaaranaysaan lataatunnanii bihi inay inankan soo celin doontaan ilaa in yuxaata bikum in laydinkooba mooyaane haddii laydinkooba maan sheegin bu oo idinka iyo inankan dee balaa idinku habsato oon waxba idinka hadhin taa eed kuma liidin laakiin halkii kii hore inaydaan marinayn taasuun iigu dhaarta falamaa aatowhu markii ay siiyeen yacquub mawhiqahum dhaarahoodii adkaa qaala wuxuu ihi isagoo sii akiday weliba allaahu ilaahay calaa maa naquulu waxaynu isleenahay wakiil mid markhaati ka ah weeye xafiid ilaahay baa markhaati ka ah oo ilaalinaya waa dhaar kale yeela waxa uhi ilaahay baa arkaya waxa aynu ilaahay baa inagu og ilaahay baa arkaya ma allaa kugu og ayay u dhigantay kolka inankii sidiibuu ku raaciyey magaciisa lagu sheegay banyaamiin la odhan jiray dardaaran buu inamadiisii sii siiyey wa qaala wuxuu idhi yaa baniya inamadaydiiow laa tadkhuluu ha gelina min baabin waaxidin albaab keliya ha ka wada gelina albaab keliya masar markaad tagtaan magaalada albaab qura ha ka wada gelina waadkhuluu min abwaabin mutafariqa albaabo kala tagsan dhowr albaaboo kala duwan ka gala oo magaalooyinka waxaa jiri jiray dee dhulkuna intan uu ka dadku intan uu ka yaraa suur baa loo samayn jiray suura almadiina dayr weyn oo ku xidhan ayaa ciddii boqortooyooyinka iyo maamulka meeshaasi ay u samayn jireen dhowr albaabna leh halkaasun laga kontaroolo aan dee si dhib yar loo soo geli karin wamaa ugnii cankum xaggiinana waxba ka difaaci maayo min allaahi ilaahay xaggiisa min shayin waxba wax ilaahay xaggiisa ka imanaya oo aan idinka difaaci karayaana ma jira buu in ilxukmu ilaa lilaah go-aanka ilaahay unbuu usugnaaday ma alxukmu ilaa lilah xukumka ilaahay baa iska leh wuxuu qadaraana way fulayaan walaa yanfacu alxadaru min alqadar wey feejignaantuna qadarka waxba kama anfacdo oo inkastuu qofku feejigan yahay maalinta malaggiisu galo madaxu waa go-an yahi feejignaantiisu waxba anfici mayso in ilxukmu ilaa lilah tala ilaahay bay ka go-daa laakiin taxadirkaasaan idin faray calayhi tawakaltu isagaan tala saartay wa calayhi ilaahay dushiisa falyatawakal ilmutawakiluun kuwa cid tala saaranaya ilaahay u dhiibteen isagaa ugu wanaagsane macnaha wuxuu tilmaamayaa ya'khudu alasbaab wayatawakal cala allah wixii sababa ee muhiima iyo feejignaana wuu la imanaya laakiin ilaahay buu tala saaranaya albaaba dhowra ka gala oo mid quraha ka gelina laba xikmadoodba way ku jiraan bay leeyihin culimmadu ta u horraysa weeyaane maadaam qurbo ay tegayaan iyaguna mulfit lil andaar ay yihiin dad indhaha soo jiidan kara oo dhallinyaro isku wada dhowdhow oo haybad leh ay yihiin waxaa suuragala ciddii xumaan la maagta ah in ay waxyeeli karto marka dee waxuna ka baxeen waxa labaad oo ku jiri karta bay leeyihin culimmadu in uu leeyahay isha bal ishu iyo idinku dhicin isha iyo cayntuna waa wax jira oo nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa waxa uu ku yihi alcaynu xaqun walow kaana shayun yasbiqu alqadara lasabaqatu alcayn aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam ishu waa wax jira hadduu shay qadarka ka dheerayn lahaana ishaa ka dheerayn layd macnaha sida ay u dhaksanayso asar kale waxa uu ahaa raggana qubuurtay gelisaa awrtana dheryahay gelisaa macnaha awrkii la cawriyey horaa loo qali dabeedna waa la karsan qofkii la cawriyeyna xawaashu hore u geli macnaheedu markaa waxa weeyaanuun waa sabab ka mida sababaha ilaahay uu dadka wax ku yeelo ilaan sabab baa timaado dabeedna ilaahay baa markaa wixii qadaraya xadiidkii muslim ku jirayna waxa uu raacinaya waida istuksiltum faqsiluu haddii la idin yidhaahdo maydha maydha maydhidaasina waxay sheegaysaa qofka caayinka ah inagu daa il baynu idhaahnaa qofka caayinka ana qumay baynu idhaa qumay qumaygu marmarna dee wuxuu yaro noqdaa weli buu noqdaa wuxuu idhahdaa waanu kuwanjaaf haddaanad waxba noo dhiibin qofkaa isaga ah ee caayinka ah ayuu nebigu tilmaamayay in loo weyseeyo oo qaarka dambe loo maydho biyihii laga maydhayna kii la cawriye lagu shubo marka wuxuu waa hab daaweyna cudurka iyo daaweyntiisiibuu israaciyey marka haddii qofkii ishu ay ka dhacday la yidhahdo war soo maydh meelihii la maydhi jiray hayuu diidin buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ficlan dee waanay jirtaa iminka qofka inaga la yidhaha waxbaad cawriday dee budkunbuu soo qaadanaya biyo loola dhawaado iska daaye marka cumuuman waa wax jiro oo maaragtay nabiguna ilaahay uu ka magan galay wa min kulli aynin laama ayaa ducadiisii ka mid ahayd allahumma inni a'uudu bika bi allahumma inni a'uudu bi kalimati llahi taama min ash-shaytani wa hammati wa min kulli aynin laama ilka stawa xanuujinay qofkii naxdin degdega farxad degdega wuxuun ka yimaadeen ولما دخلوا بولاهي مركي أي كجلان من حيث مال أمرهم أبوهم أبهود وفروا دورك البابة ما كان يغني عنهم وحوك مثل إنما من الله ربي حقيس من شيء وحوا تيجنان تأثيرها حقيس وحوك ما يترين إلا حاجة أرهن إيا مراد في نفس يعقوبك سقنا مويان قضاها وقامي قرتي مراد كي يعقوب نفسي سكسقنا إيا الدرين كي وقبي waxway ka tartay feejignaantaas dareenkaasoo qadahaa uu go-aamiyey xaajadiisaas waxay ahayd in wixii soo eegi lahaa iyo wixii xumaan la maagi lahaa aanay dareemin labalaba hadday u galeen waxay noqdeen dee dad aan la dareemaynin marka halka ay dee iyagoo koob iyo tobanahoo sunsumaya ay muuqan lahaayeen oo unug dhan bay markaa noqonaya oo mid ciidan u eg laakiin laba iyo saddex iyo qofku dad markayna dad galaya iska dhex qaadayaan dee laa ba-sa waxba cidi dareenmaysa marka wax ilaahay uu ku ridi lahaa waxba kamay difaacin oo allaan qadarin baan wax ku dhacaane laakiin haddana siduu wuxuu doonayay yacquub arrinku u dhacay wa innahu yacquub laduu cilmin aqoon buu lahaa limaa callamnaahu litacliiminaa lahu iyaah aqoontii aanu barnay buu caalim la noqday oo cilmi ilaahay baa laga helaa laduu cilmin cilmi buu u saaxiib ahaa cilmiga xagguu ka helay limaa callamnaahu kii aanu baridaanu barnay awgeed buu caalim la noqday masdaru lcilmi min allah ilaahay xaggiisu cilmi uu ka yimaadaa wa fawqa kulli dii cilmin caliim marka cilmigaasi iyo caalim buu ku ahaa walaakina akara annaasi dadka intooda badani laa yaclamuuna ma garanayaan aqoon inay ilaahay ka timaado oo waa kuwa in badan daraan aqoonba ilaahay ulahayn aqoonyaha ku sheega walaakina akara annaasi laa yaclamuun kii aqoonta ilaahay ulahaa ee macrifada ilaahay u leeyahay weynaydna wadaad iska daciifa u qaatay aqlabu nnaas saasaa ilahay uu ku tilmaamay ولما دخلوا على يوسف يوسف مركي او غلان او مصر رغ مدخده واوين كميده اوا اليه وحو حقيسه وسو دhoweeyay aqaah walaalkii walaalkii ay isku bahdaahaayeen banyaamiin lagu sheegay magaciis ayuu si gaar ah soo dhoweeyay qaala markaa wuxuu yiri inni anugu ana anugu akhuuka walaalkaadana inni iyo ana alaha nuunta shidan iyo wadanunu tawkiid leeyahay iyo damiirul fasliga ana ah labaduba min xaysu lbalaaqa mu-aakidaadkay ka mid yihin dee maadaam aanu halkan ka filaynin si kadiisu uga farxiye wuxuu ihi anigu walaalkaa baan ahay buui falaa tabta-is waxbaha ka murugoonin bimaa kaanuu yacmaluun waxay raggan waaweyni samaynayeen ee labadeennii u yaryara ay nagu sameeyeen ee xasad leh ee kala firdhin leh waxbaha ka murugoonin dardaarankaana wuu siiyey in walaalkii ay salaanna waa u sheega o u bushaareeyey laakiin afku jugsiyo si gaar ahoo hoose ayuu intaa u liqsiiyey dabeedna anbabax bay isu diyaariyeen falamaa jahazahum markii uu tabaabusheeyey bijahaazihim tabaabushahoodii ku munaasibka ahaa bijahaazihim waxay sheegaysaatabaabushi ee qof walaalaho anbabaxaya waalid u tegaya la tabaabushayn lahaa oo aan dee dadka kale la tabaabushayninoo dee waxoodaba waxumay goynayna ma waaba loo celiyeyba jacala siqaayata galaaskii boqorku ku cabaya waxa uu yeelay fii raxli akhiihi walaalkii agabkiisa bagaashkii walaalkii ayuu ku dhex daray koob iyo toban awr haddii la watay awrkii inanka yari uu hogaaminayey ayuunbaa waxaa la dhex geliyay galaas dahab iyo fida iyo wax lagu xardhay oo boqorku xagga boqortooyada ama madaxda ay lahayd oo kuwii wax lagu cabi jiraya ayaa la dhex geliyey jawaanadii iyadoo loo kaartaynayo la doonayo meel loo soo sallaystay ha dhowto inay noqoto uma adana waxa way amba bixeen kolka uma adana waxaa dhawaaqay mu'adinun mid dhawaaqay ayaa safarkiioo tegay oo goostay ayuu ka daba qayliyey intuu afka gacanta geliyey wuxuu leeyahay ayatuha alciiru safarkanow innakum la saariquun rag tuuga baad tihiin buuri rag tuuga leanna in badan bay ku jiqsiyeene iyaguna iminka imtixaankiiba haysta iyagana iminkaa lagu jiqsiinaya tilka bitilka taana taa u tuur weyn in badan bay ama ceel ku rideen ama cidhiidhi soo geliyeene imtixaankiibaa laga jarayaa nooc yaroo qisaas inkastoo wax weyn aan la gaarsiinayn ayaa la marinaya casharo hoososa loo dhigaya qaaluu waxay idhaahdeen wa aqbaluu calayhim walxaal aqbaluu calayhim iyagoo soo jeestay intuu awrtii la wada joojiyay iyagoo si quman u fajacay oo soo milacsaday qofkii yeerayay ayaa waxay yidhaahdeen maadaa tafqiduun waar maxaa weydeen waxaan tuugadana loogu sheegay weydeen muxuu yahay eena lagu cambaareeyey ilmo yacquub baa odhanaya intay iswada taageen soo jeesteen qaaluu waxay idhaahdeen kuwa hadalkan odhanayaana waa rag shaqaale ah oo yuusuf uu ka daba diray oo dee warkan iyagu fulinaya qaaluu waxay idhahdeen nafqidu waxaanu weynay suwaaca almelik boqorka galaaskiisa siqaayada iyo suwaacu waa isla galaaskaa dahabka ama lacagta lagu xardhay ee qaaliga ah waar boqorku baalkii wax ku cabayay baa lalaayahayeya waliman jaa-a bihi qofka keena bahalkaa la waayay waxa uu leeyahay ximlu baciir awr muggii oo raashina baadifadan lagu bixinayo bahalkaa la waayay haddii lasoo helo waa awr muggii kii hadlaya ee afka ka dhawaaqayna wuxuu uhi wa ana bihi zaciim aniga ana u damiina buuri anaana u kafiila anaana la igu hadleeya awrkaa inaan la waayin buuri bahalkaa haddii la keeno marka ximligu waa muggii zaciimkuna waa qofkii kafiilka ahaa suwaac iyo siqaayaduna waa isku mid la waayi maayo buuri haddii galaaskaa la helo baadifadii waa la helaya marka baabuljucaala adiladeeday ka dhigaan fuqahadu aljucaala oo qofkii oo wax la yaboohinayo baadifada la yaa jucaala inagu baadifad baynu naqaana waxaa haddii la keeno hebel waxaasuu le waa caqad tugbay wey haddaad iminka baafiso oo tidhaahdo waxaa haddii la keeno waxaasuu qofkani leeyahay oo wixii la keeno waxaa kugu sugmay wixii aada ballan qaaday almuslimuuna calaa shuruudihim kama bixi kartid laakiin dee waa inaanu yaboohdii maraykanka oo kale ahayn hebel haddii uu soo qabto shan milyan buu leeyahay taasi wixii xaaraama ama dembi ama jariimada maya qof muslimahoo dembi lagu doonaya haddaad soo qabato oo sidaa lagu dilo ama lagu dhibo adaaba lagu dilaya intaad baadifad qaadato iska daayo marka shardiga muslimiintu furinayaan waa inaanu shardi waa ina kitaabki shardi mukhaalifa waa inaanu ahayn kitaabka iyo sunnaha khilaafsan shardi xaaraama la fulinaya sidaasuu yidhi marka qaaluu waxay idhahdeen tallaahi ilaahay yagaanu ku dhaaranay waa dhaar macalyaabah laqad calimtum waa ogaateen rag yahow masar ku nooli maa ji'naa inaanaanu imanin dhulkiinna linufsida fil ardi si aanuu kharibno wamaa kunnaa saariqiin tuugna maanaan ahayn war ma ragga iyagii waaweynaaday halkaa nala maraysaa baydha warumaanaan imanin inaanu waxadni inaanu wax fasaadino macnaha waa maa ji'naa linasriqa may odhanin ee linufsida fil ardi baydhaad marka latiifada kaaga muuqanaysaa waxa weeye wax la xadyaaba meesha fasaada haddii wax la xado oo gacanta hoosoos wax la iskaga guro dee qofkii ammaankiisiibaa lumay kalsoonidii mujtamacuna wuu lumay salaada si silan buu u tukan adigaasoo intaa aad kabaha in la xado ka baqayso khushuucdii waxa dilay kabaa laga xadi doona safalawalkii oo dhami halkaasuu ku dhintay waxay noo dhaantaa sida dee aqaalinta qaarkood manaadiqa qaarkood inagoo kiish ama bac soo qaadana oo ku ridana halkan horteena iska dhigana taasaaba u dan noqon lahayd masaajidkana malaha oo aan dee ciiduba ku daadateen iyo urtan iyo waxan marka cumuuman meeshii fasahaaday sidaa darteed baa cuqubadka ugu adag islaamku uu ka qaatay ka ku dhaca ee wixii kaa booba halkaa la cararee taw la yidhaahda ee hebel aad usii arkayso isagu wuxuu leeyahay taarika lagu raacaa buu leeyahay adna aad ka heshid ama aad ka weydidid oo waad garanaysaa qofka sidaa darteed gacanta la jari maayo muntahir iyo mukhtalis baa la yidhaha ka intuu kaa dhufto la carara laakiin kaa aayar kaa siibay waxaase haba yaraadee isaga gacanta loo dheeraynaya hal hal baa loo jaraya afartiisa aadin xukum oo khatar weyn beel waayo uu iska kaa ag fadhiyaa waanu ku xabay khatartiisuu leeyahay marka fasaad في الأرض معصية لك وفساده قالوا وحي لهذا فما جزاه أبال كيس وامحي إن كنتم كاذب ilma yacquuba waxaan ma qabnaa tidhaahdeen haddaba hadday caddaato hadday caddaato inaad been sheegaysaan oo bahalkaa la idinka helo maxaa abaalkiisu yihi qaaluu waxay idhahdeen jazaahu abaalkiisu annagaaba xukumayne eh man wujida fii raxlihi waa qofka saabaankiisa laga helo un qofka saabaankiisa laga helo laftiisaa loo qaadanayaa ee loo qabsan doonaa fa huwa kaasaa jazaahu abaalkiisa qofka bahalkaa laga hela alaabtiisa qofka laftiisa la qaadan doona oo lala harayaa bay yidhaah go-aanku xagga sharciga iyaga yacquub iyo usradiisa iyo diintaanu haysano sharcigaas waa caynka tuugga waa la addoonsanu kaasaa ciqaabtaasaaba kan gacan baaba laga goynayaa waa la sii daynayaae oo inta kaleu ku shaqaysanayaae kan wuxuu ku biirayaa min alcabiid addoomaha kadalika naji aalimiina saasaanu u abaalmarinaa dulmifalayaashiiyo tuugta bay yidhaah waaya gacmo madhan baa lagu xeertay marka kol haddii gacmo madhan lagu xeertana qofkaa xujadu way laasimaysaa dhanna uma dhaqaaqayo sawtaynu caynkaa isku ogeyn wey fa bada-a wuxuu ku bilaabay biawciyatihim alaabtoodii qabla wicaa'i akhiihi walaalkii intaanu alaabtiisii baadhin ilaan tuhumaad baa imanaysee xaggaa shishaa laga soo bilaabo ka yar alaabtiisa waa la dambaysiinaya dabeetana markii lasoo rafaaday ee raggii kale waxba laga soo waayaa mar dhexe isagii laga helaya ilaa haddii si dhaba lasoo qabto waa lagu sii riday baa iman karta waxaliba farsada u baahan yihin uma istakhrajahaa wuxuu ka soo saaray siqaayadii iyo galaaskii min wicaa'i akhiihi walaalkii alaabtiisi safarkii walaalkii iyo awrkii walaalkii unbaaba galaaskii ka soo baxay sidaasaa dee way dhammaatay go-aan dambeo laga hadlayaa ma jiro horu u xukunnaa haddii wax la isku ogyahay wixii marka dambe loo hadlaa waa nacasimo wey kadaalika buu ilahay yidhi sidaasaanu kidnaa ugu suuro gelinay liyuusufa yuusuf kaydkaasaanu diyaarnay dabbarnaa lahu haada tadbiir qorshahaasaanu siinayoo xeerkii waddanka u yaalay waa la iskala gudbo xeerkii ay ku socdeen baa la raacay xujadaasina mid ilaahay u laqimay yuusuf bay ahayd si uu walaalkii u qaata kidnaa liyuusuf dabbarnaa liyuusuf taasaan saasaan ugu farsamayna maa kaana liyaakuda akhaahu walaalkii kuma qaadanaynin fii diini ilmaliki ninkaa boqorka ah ee waddanka haysta xeerkiisa kolka la eego ilaa an yashaa allahu inuu ilaahay doono mooyaane oo dee hadduu rabbi doono waxba ma adkaadaan laakiin sida caadiga ah xeerka tuugadu ee u yaallay waddankaa uu joogay masar ahaa sidan ma ahayn sida dee innagaba aanu caynkan u ahayn innagaba in qofkii la qaato maaha lakiin waa in cuqubadaad garanaysa la mariyo marka halkaa waxaa kaaga muuqday almalik nin boqorahoo kasii sarreeyaa inuu jiro dee yuusuf ay heshiis wada galeenoo dee madax waddanka ka ah isaguna uu ka hoos shaqaynayay narfacu darajaati man nashaa ciddaanu doonayna derajooyin baanu kor ugu qaadnaa oo aqoonta iyo farsamada fiican ee aan sharci khilaafa inaan macsiyo keenaynin iyada laftigeeduba waa xikmad iyo usluub wanaagsan waa xeelad iyo usluub wanaagsan yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat alla wuxuu uhi wa fawqa kulli dii cilmin mid kastoo cilmi laba dushiisa waxa ah caliim mid sii og ibnu cabbaas buu nin cilmi badan ka dhagaystay dabeetana waxaan ninkan alla wuxuu ka wadacay buu la yaabay iyo cilmigan cajaa'ibka badan ninkiibaa dabeedna isagoo dhamanaha isku jiraa waxau uhi cajiib fawqa kulli dii cilmin caliim wa fawqa kulli dii cilmin caliim buu mid kastoo wax yaqaanaba ibnu cabbaas unbaa kasii yaqaana buu ibnu cabbaas markaa bisa maa qulta buu hi waxaa tihi wuu xun yahaye wa fawqa kulli dii cilmin caliim ilaahay baa loola jeedaa oo macnuhu waxa weeye mid kastoo cilmi laba ilaahay unbaa kasii cilmi badan masdaru lcilmi min allah hebel baa cilmila mid kalaa cilmila mid kalaa kasii aqoon hoon cilmigu ilaahay buu isugu intihoonaya saa darteed bay mar walba habboonta in la caadaysto wallahu aclam qaaluu waxay idhaahdeen marka ilmo yacquub anfariir iyo amakaag iyo uqaadan waabaa ku dhacay kolkii wixii ay deerifeeyeen laga soo saaray agabkoodii weliba kii ugu yaraan ay ka felayninba ee ay furdaaminayeen ay bambaaninayeen ay sidiisa u ilaalinayeen qaaluu waxay idhaahdeen intay caracirkaa mareen yarkiina isku laba rogeen bay idhaahdeen in yasriq hadduu xaday kani faqad saraqa akhun lahu walaal isaga ay walaal ahaayeen baa xaday min qabl horay usraddaa iyo bahda ah daladu waa ku idmaarantay be baadii baa lagu moos ilaan bahbahbay marayso balaayada halkaasay fadhideen markii kolkii horeba laga raacay halkaas ahayd baadan tugadu waa u caada bay idhaah leannahu mar hore ayuu waxaday mid ay walaalan yihiin ayaa marka yuusuf bay ula jeedaan yuusuf bay ula jeedaan yuusufkan hortaagan laftiisa miskiinka la eedaynaya waa kan hadda dhegaysanaya imtixaankana qaadayaba isagu ee sixi doona marka culimada mufasiriinta qaarkood baa isku daya inay ilmo yacquub been kala fakadaan oo yidhaahdaa beri hore uu sanam xaday isagoo yar uu jajabiyey isagoo munkar suulinaya yuusuf laakiin wax taa kalifaa ma jiro oo dee beentii ugu horreysay qoladani sheegtay ma aha tani wax lagula yaabo ma aha oo beeno badan oo ay sheegeen waynu soo maraynay tanina tii unbay ka mid tahay markaasaa dabeed yuusufna uu hadlayo fa asarahaa yuusufu fii nafsi kelmaddan yuusuf naftiisu ku qarsaday walam yubdihaa lahum iyagana kor ugumuu qaadin oo muu maqashiinina muxuu yidhi qaala wuxuu idhi antum idinku sharun makaanan meel la istaago idinkaa ugu shar badan hadday cidin meel unisa soo taagayso ama tallaabo qaadaysa tiinaa u xunbuu intaa yuusuf wax ka sheegteen ninkan idin hortaagana ku been abuuranaysaan wale meelmeel la istaago kiinaa ugu shar badan buu mawqif la qaato marka taas kelmadaa muu maqashinin si aan sirtu uga fashilmin wallaahu aclamu bimaa tasifuun ilaahayna waa ugu badan yahay waxaad tilmaamaysaane sheegaysaan buul qaaluu marka waxay idhahdeen haddaba markay arkeen inankii yaraa ay sideen ay sii wadeenba inuu la haysta yahay maanta arrinkiina fakaday yaa ayuha alcasiizu bay idhaahdeen ninka sharafta lehe madaxda ahow inna lahu aban marka alcasiiz ee waddanka ka madaxda ah ama kii isagu la joogayay badde waa la odhanayay laakiin casiiz waa kelmad lagu isticmaalayo uun madaxda waktigaa samaaxatuhu iyo xafidahu llah sida meelaha qaarkood loo yidhaahdo ama sacaadat alfulaan casiiz halkaasu u dhigan yahay saas weeyaan waninkaaga sharafta low bay yidhahdeen ina lahu inankan waxa u sugnaaday aban aabba shaykhan odaya kabiiran sii weyn mid waxaasoo dhan isku darsaday baaba dhalay bay idhahdeen una baahan fakud axadanaa makaana midkaya meeshiisa qabso fakud qaada axadanaa midkaya qabso lahad makaanahu meeshiisa adoo ku bedelaya bedela war ninkaasun baa noogu darana raggan kale mid kala had inaa naraaka min almuxsiniin waxaanu ku arkaynaa samafalayaasha noo axsaan fali kare noo axsaan falo nin kale un la hadbayda laakiin yarkaasun min fadlak naga dah qaala wuxuu ihi isaguna waa la dhigdhigayaa wuxuu ihi macaada allah ilaahay baanu ka magan galay an na'khuda inaanu qaadanno ilaa man wajadnaa mataacana qofkaanu alaabtayadii ka helay cindahu agtiisa mooyaane qof kale inaanu qaadanno allaanu ka magan galay nacuudu billahi min dalik inaa anagu idan la daalimuun dulmi falayaal baanu noqonayna oo fangoloobaysnayn haddaanu qaadan beenuu sheegayaa ma jirto oo dee wuxuu ihi qofkaanu alaabtayadii agtiisa ka helay buui ee qofkii alaabtayadii xaday mu odhan hadalkuna dee alaabta ficlan inankan agtiisa waa laga helay oo way ag taallay aba lasoo raaciye marka been maaha marka daw ma aha buuri inaguna munaasib maaha allana waanu ka magan galay qofkaanu alaabtayadii ka ag helay mid aan ahayn inaanu qaadano daalimiin baanu noqonayna nagti u xarfiyey marka waa qaraar malikiya marsuum almalik diiwaankiibay saasi kasoo baxdo wareegtada lagu noqon maayo falama stay-asuu minhu kolkii ay ka quusteen khalasuu way gooni noqdeen najiyan iyagoo faqaya nin acraabiyo reer miyiya oo suuratu yuusuf dhegaysanayabaa markii aayaddaa uu dhegaystay ayaa wuxuu leeyahay ashhadu anna haada laysa min kalaami albashar waxaan markhaati ka ahay oon caddaynaya qur-aankani kalaam bani aadam siday carabtu sheegeen inaanu ahayne kalaamullaahi weye waayo waxa aan fahmayaa buu leeyahay khalasuu najiyan ereygaasoo quriya nuxurka uu xambaarsan yahay iyo macnaha ballaadhan ee uu koobsaday iyada oo uu tusinayo nimankii ay gooni u baxeen dabeetana faqeen arrinkii in badan warwareejiyeen sii riixeenayso waxaasoo dhan khalasuu najiyan baa ayaa koobsatay waa iijaaz wax ballaadhan erey lagu soo koobsay khalasuu way gooni noqdeen najiyan iyagoo faqaya qaala kabiiruhum kii u weynaabaa tiraabay oo wuxuu leeyahy alam taclamuu miyaydan ogeyn anna abaakum aabbihiin qad akhada calaykum inuu idinka qaaday mawhiqan dhaaro adag min allah alle xaggiisa ka ahaaday ama bilaah ilaahay dhaar lagu dhaaranayo inuu idinka qaaday sooma ogidin war dhaartii idinkii aabbihiin idiin dhexaysay sooma ogidin taa hoosta ka xariiqo ogaada wa min qablu horayna maa faradtum fii yuusufa wa tafriidakum fii yuusufa min qabl xadgudubkaa yuusuf ku samayseen horena sooma ogidin alam taclamuu miyaydaan ogeyn maa faradtum fii yuusufa min qabl yuusuf se hore ugu xadgudubteenna sooma ogidin ballantii iyo dhaartii aabbihiin idinka qaadayna sawma ogidin buuli waa kii weynaa marka kabiir baa qur-aanku uu tilmaamayoo inkastoo kibarka kii ugu caqli badnaa ay culimmadu leeyihiin qaar ka mid ihi haddana daahirka kolka la eego ninkii ugu daaweynaa unbay umuuqanaysa magaciisana dee naskuma tilmaamin falan abraxa alarda buuri dad iskuma jiree falan abraxa ka tegi maayo alarda dhulkan halkan aynu joognee masara kama dhaqaajin doona buuri anugu xataa ya-dana lii abii ilaa uu aabbahay fasaxi soo siiyo iisoo shaabadeeyo inaan wadankii kusoo noqdo dukuul ma jira buuri halkaas wuu ku dhintay buuri khuruujul cawde mar haddii aan aabbahay intaasoo arrimood la soo galay ilaa aan fasax ka helo aw yaxkuma allaahu lii ama ilaahay uu ii xukumuu ii qadaro ii go-aamiyo inaan wadankii ku laabto wa huwa khayru lxaakimiin cid wax xukuntana ilaahay baa ugu khayr badan ninkaasi waa ka gacan taagtay waxaan aabba la hortaga ma jira buuri irjicuu ilaa abiikum buuri haddaba aabbihiin ku noqda norodaya ha lagu noqdo anugu halkan aan yarkanaan la harayaabe faquuluu waxaad tidhaahdaan yaa abaana aabbahayow ina bnaka saraq inankaagii waxbuu xaday inankii yaraa wuu xaday wamaa shahidnaa maanaan arkaynin wamaa shahidnaa goobjoogu maanaan ahayn ilaa bimaa calimnaa wixii aanu ogeyn mooyaane waa kala laba oo markuu xadayay goobjoogu maanaan ahayn laakiin wixii aanu ogeyn wuu jirayoo in meeshii laga soo saaraya inba halkan laga soo saaray waanu arkaynoo taasi waa calimna laakiin maa shahidnaa waxay sheegaysaa kolkuu waxadayay maanu arkayn loo khatibiyaana moojiba marka dareen baa ka yar muuqanaya wamaa kunnaa maanaan ahayn lilkaybi waxa maqan xaafidiina kuwo ogsoonoo ka warhaya dhaha dee kolkaanaa baballanta kula dhiganaynay waxa maqan maanaan ogeyn iyo inanka in la qabsan doono iyo in wax laga heli doono dee sidaa isu baraxa xabuusi laqinaya fariimuu dhiibayaa waxaa fariimihii ka mid ah was'al ilqaryata magaaladii weydii allatii kunnaa fiihaa magaaladii aanu joognee masar bal cid ba u diro wax weydii haddaad doonayso inaanaan tuugahayn iyo wal ciira safarkii allatii safarkaasoo aqbalnaa fiihaa aanu la soo noqonnay safarro kalena waanu wada soconnaye oo masar waa laga soo wada safraye bal warkay hayaan weydii magaaladii masar warkii lagu hayayna weydii inaanaan waxaani dee aanaan u kasin marka waa isbaraxaya wa innaa la saadiquuna run baanu sheegaynaa bal sidaa dhaha buur runi dhimata ee wa innaa la saadiquuna adkeeya buur inaynu run sheegaynana bal u sheega odaygu marka tuhmaaddana qofka muslimka ah inuu iska baraxaa meeshay ku jirtaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam isagoo xaaskiisii safiyo la taagan habeen ayaa asxaabta qaarkood ay soo agmareenoo in yar markay usoo jiraan oo nebigiiyo islaan la taagan ay arkeen unbay tallaabada dhagdhag ka siiyeene aada u xadeen markaa nebigu caleyhi salaatu wasalaam inuu shaydaan qalbigooda waswaas ku tuuro isagoo ka baqaya ayaa wuxuu ihi aayar iska socda waa islaantaydii safiye marka tuhmaaddaasu ka saxaya inuu iska saxayo in dadka ka saxa wixii tuhmaad keenaya mawdicu tuham waa laga dheeraaday qaala markaa wuxuu ihi yacquub bal soo dhaafo sawalad lakum anfusukum amran nafihiinu waxay idiin qurxisay buuhi arrin faldembiyeed baa naftiinu ay idiin qurxisay waxani ma jiro halkii kii hore marayseen baa kana maraysay sideedabana waxaa la yidhaahdaa runtaada beentaada hore runtaada dambey dishaa misdaaqiyadda macnaha mowqifka xune aada qaadato iyo maqaalada xune kaa soo fulaa misdaaqiyadaadaay waxu dhimaan iyo shaksiyadaada marka kolkaa qofka wixii lagu bartay hore un weeye been faaftay runimo gaadho arrinkiisa halkaas nimankaa runtoodii dambe halkaasi ku dhimatay fa sabrun jamiilun buuri fa xaali sabrun jamiil war kale lama gudbane waa sabri sabarka jamiilkiina waa ka aan argagax iyo haaraan iyo hiiftaan toona lahayn iyo hadalhayn badan casa allaahu rabbi wuxuu xaqiiqo ku yahay buuri an yaatiyanii bihim jamiican inuu inamadii oo dhan ii keeno ilaahay waxaan ka rajaynayaa buuri inuu inamadii oo dhan ii soo celiyo إنه إلهي هو إساغو العليم كي وحو البأوغي بدنوي الحكيم كي شي والبماشي سبقوي شي والبماشي سبقا ساسو مركا رجهاز أيو موجيه مركا كوال ولي جميعا دوا صدح حمك يوسف يلا وضن كلا سفر كقاري كرادي مركا وحي نقطة صدح rajahaasuu muujiyey addoonkuna waa rajo ku nool oo quusta waxaa la idhaahdo dee waata aada aayaadka dambe arki doontay arrin qof muumini leeyahay maaha kolle irhaasaad iyo astaamana waa iska haystaanoo rususha ilaahay rajaha ilaahay ka qabaan baa weyn waxay ilaahay uga barteenna waa badan yihi inuu ilaahay ii keenay intoo dhan bay namadii soo ururiyo allowna soo ururi bu waxaa kala filqalaanta la idhaahdo waa musiibo watawallaa canhu marka waa ka dhaqaajiyey namadii hor taagtaagnaa ee wax sheegsheegaya dhankaasu uga dhaqaajiyo wa qaala wuxuu yihi yaa asafaa murugadaydiiyay soo carar meeshaad iman lahayd waa halkane calaa yuusufa aan u murugaystaa murugadaan yuusuf u murugaysnaayey halkan weeye buu yihi haddaad meelun iman lahayd wabyadat caynaahu indhihiisuna labadiisa indhoodna way caddaadeen min alxusni murugo awgeed fa huwa kadiim waanu isku celinayaa in wax ka soo neefaan waa isku celinayaa marka sidaa weeye oo haddii inta dee sida macruufka ah alism almunaada yakuun lilcaaqil waxaa loo yeedhaa wixii caqli leh hadday dhacdo in loo yeedho wax aan caqli lahayn waxay tusinaysaa mowqifkoo rahiiba ama xaaladda oo adag oo cabsi badan awgeed yaa xasratan cala alcibaad oo kale marka murugada uu u yeedhanayo in arrinkuu ku weyn yahay oo aanu ku sahlanayn buu muujinaya inanka waa yuusuf buu u murugaysan yahay marka indhihiisa caddaadayna dee ilmadiiba ku badatay indhaha haddii dhaamays badan iyo dhibaata ay soo gaadho inta madow ayaa caddaata oo qofkuba had iyo jeer kolkuu weynaado wiilkii madoobaa waxa uu la caddaanayaa waa diif da-du keentay fa huwa kadiim wuu isku celinaya wax ba-siyada male baroor iyo qayla haddaanay jirin qofku qofu u naxariisanayo in uu u murugoodo wax dhiba ma laha oo nabiga calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed weeye waxaa loo sheegay inankiisii yaraa u jeclaa ibraahim inuu dhimanayo oo naftu ay kasii baxayso dabeedna markii uu eegay waxa uu leeyahy waa ilmeeyo asxaabta qaarkoodna waxay idhaahdeen oo soo adigii lahaaha oohin ee oohinta ka dayrinaya waa sidee adiga laftaadii baa ilmeeyey markaasuu yihi ina alcayna tadmac waalqalba yaxzun ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون على اختلاف الروايات آه بخاري مسلم رواية كسر جمد بس إذا كسر كان معناه حويان إيش هو مرجو وي المينيس قلب جنوا مرجونا أرنا مينا وح لك عريسية وحلاه رال الجريم ويوحك عريسية أرنا مينا عفك كسر بحماي إبراهيم لكن دمشق نجد من يسوى كحنه marka taasi wax dhiba male laakiin tan dhabanada iyo dhakooyinka iyo la iska garaacayo ee la isdilayo ee aada loo barooranayo ee laleeyahy qofkani qof weyn inuu ahaa baroortiisa badanha laga garto wadamada qaarkoodna waabay kiraystaanba inta qofa barooranayse sida masar iyo etoobiya iyo waa lasoo kiraysanaya sidan tagaasida loo kiraystay marka la aroorsanayo ayuunbaa loo kiraysanaya tobaneeye baroorto oo timaha aada u garaaca marka cumuman taasaa la diidanya naxariisunbay sheegaysaa marka rusushuna dadka ugu naxariis badan bay ahayn dadka qaaluu markaa waxay yidhaahdeen tallaahi ilaah iyagii baanu ku dhaaranee taftau laa taftau dayn maysid oo ka suuli mays tadkuru inaad hadal haysoo sheegtay yuusufa inanka laydhaa weligaa waad hadal haynunkaa xataa takuuna jeer oo aada noqoto xaradan mid dhinta ama xaradan mid bas ah xaradku waxaa la yidhaahdaa xanuunka qofka u dhoweeya inuu dhinto marka waxaynu odhan karnaa mid bas aw takuuna min alhaalikiina ama aada geeriyooto ilaa aad ama bas noqoto ama aada geeriyooto yuusuf hadalhayntiisa iska dayn maysa markaa wixii siyaaqa kalaamka ama macnaha hadalka aada looga fahmayo qur-aanku way dhacdaa xarfaha qaarkood inuu gooyo oo tallaahi ereyga tafta-u markiisa hore waa ficlun linnafyi waa ficil tusiya shay la anfiyayo meesha laga saarayo kolka laa laa la geliyana ama xarfu nafyi la geliyana nafyu nafyi ihbaat dee macnihii wuxuu noqonaya inuu sugmo marka taftau waad iska daynaysaa yuusuf inaad sheeg sheegto miyaa macnuhu dee iskamuu dayna kaa waaba kan sheeg sheegaya marka ilaa meesha ka maqantae waxaa iska caddaynaya siyaaqa hadalka habudhaca kalaamka haddaba waxaa isweydiin la haddii dee inamadan uu caynkan ku yidhi iyagu maxay sidan ugu yidhaahdeen wallaahi taftau tadkuru yuusuf xataa takuuna xaraban aw takuuna min alhaalikiin macnaha itaaga iyagu waxay isleeyihiin dee malaha ka fududeeye laakiin jacaylka uu qaba inankii ayaa weynay umuumanna golesaynu ka arkayna qisada maxabada iyo kalgacalka qofka uu qaba ayaa saddex qaybood loo qaybiyaa qayb waxaa la yidhaahdaa almaxabatu shafqiya waalmaxaba ashawqiya waalmaxaba alitibaaciya almaxaba shafqiya waa kalgacalka uu qofku u qabo waladkiisa waalidkiisa qariibkiisa qariibkaa xigtada ah uu qabo mid iska dabiiciya wey hadduu qofku u naxariisanayo u qoslayo u ooyayo waa wax iska dabiiciya o iskaga abuuran midna waxaa la yidhahdaa maxaba shawqiya ashawqiya ataa qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay ee uu leeyahy zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaai walbaniina walqanaatiiri almuqantarati min aldahabi walfidati walkhayli almusawama walancaami walxarf inta badan duunyada ubadku iminka waa soo dhex gala duunyada dumar iyo duunyada cishqiga loo qabo ayaa isagana lagu tilmaamaa maxaba shawqiya iyaduna waa mid iska ijbaariya sida taa kale oo oohinta iyo farxadda un la mid aho insaanka qasab iskaga ah wixii uu markaa ka daba dhaca inuu jeclaado maxabada noocaasa iyada labaa loo kala qaadaa midina waa maxbuub midina waa madmuum almaxaba shafqiya shawqiya maxabadaa cishqigu midi waa miduu qofku ku eedaysanya midna waa ku ammaanan yahi hadduu xaaskiisa iyo xoolihiisa xalaasha iyo waxaa jeclaado wixii xalaala jacaylka uu jeceliyay waa miduu ku ammaanan yahi ama xaaskiisii ama xoolihiisa haddii qofku uu jeclaado wax xaaraana oo gabadhan wuxuu u jeceliyay si uga sinaysto waaba jacaylkan saliikhe ay in badan fanaaniintu ku heesaan kaa noocaasee xaaraanta qofku uu jeclaanayo ama hebel dariiqadu u jeceliyay dariiqo guur iyo xalaal aan ahayn xaaraanaysa taasina waa madmuum miduu qofku ku eedaysan yahay wey cifadiisi iyo dhowrsooraantiisiina wuu luminayaa maxabada saddexaad ee muhiimka ahi waxa weeye almaxaba alitibaaciya maxab maxaba alikhtiyaariyana waa la idhaahdaa maxabada la xidhiidha qofka doorashadiisa ee ay tahay inuu wax doorto ku dadaalo ku daydo ku jeclaado sidaa waa maxabada aynu jecelnahay ilaahay rasuulka iyo diinta aynu jecelnahay iyo caqiidada wanaagsan aynu jecelnahay wey nimanka yahuudda ahay markii ay yidhaahdeen naxnu abnaaullaahi wa axibaaw annagoo carruurtii ilaahay iyo kuwii ilaahay jeclaa ayaanu nahay ayaa ilaahay uli qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allahu wayaqfir lakum waxaad tidhaahdaan haddii aa ilaahay jeceshii nebi maxamed un soo raaca nebi maxamed qofka jeceli waa inuu raaco uun waa inuu ku daydo uun muxuu yidhi muxuu falay waa inuu ku daydo uun leanna qofkaad jeceshay waad raacdaa oo sidiisaad u labisataa sidiisaad u hadashaa sidiisaad yeeshaa waaladiina aamanuu ashaddu xubban lilaah kuwa gaaladii hadday sanamyaaliya wax kale caabudayaan jecelyiin ilaahay wuxuu yihi qofka mu'minka ahay jacaylku ilaahay jecel yahay ayuunbaa ka weyn mar walba leanna wuu ku dhimanayaaba rumaysnaanta uu caqiidada fiicana uu qabo iyo xubbiga uu qabo waa ka keenaya inuu ku shahiido ku geeriyooda laakiin gaalka taa gaari kari maayo wuxuu aaminsay kuma dhiman karayo marka saddexdaa qaybood baa maxabada loo qaybiyaa taa hore zaliikhe iyo baabkaasi shawqiya bay ahayd tanina yacquub uu markaa inankiisa u ooyaana waxa weeye maxaba shafqiya ayaa la yidhaahdaa maxabada muhiimka ah ee qur-aanku in badan uu farayo xadiidka iyo dadka muuminiinta laga doonayaana waa almaxaba alikhtiyaariya aw alitibaaciya waa inuu qofku shaygan doortaa ku dadaalaa naftiisa ka hor yimaadaa sidaa ku jeclaada ku qanca qaala markaa waxa uhi yacquub inamaa ashkuu waan cabanayaa bastii murugadayda iyo waxusnii warwarkayga ila allah ilaahay baan u sheeganayaa bu baktigu waa murugada wax kaasoo neefneefaan wuxuu uurku doonayaa afku booba waa kan xijin waayey isagoo kadiim oo iskuba celinaya haddana yaa safaa calaa yuusuf buu leeyay marka waa murugada wax kaasoo faahfaahay ay kaasoo neefayaan ila allahi ilaahay baan ula cabanaya waaclamu min allahi maa laa taclamuun ilaahay xaggiisana waxaan ogay waxaydaan ogeyn waa run dee bushaaruu qabaayo waxyaabaha loo sii birbiriyey dabeetana waa ka tan xusuusin doona yaa baniya buuhi inamadaydiyo idhabuu taga oo socda buuhi fataxasasuu baarbaara min yuusufa wa akhiihi yuusuf iyo labadii la walaalkahaba raadiya yuusuf iyo labadii kaleba yuusufkii hore ayuu soo qufay oo layskiisii dib u soo qaaday labadii kale iyo isagaba raadiya walaa tay-asuu min rawxi illaah ilaahay naxariistiisana ha ka quusanina innahu arrinku waxa weeye laa yay-asu min rawxi illaah ilaahay naxariistiisa kama quusto ila alqawmu alkaafiruun dadka alla ka gaaloobay ayuunbaa ka quusta naxariistiisa sidaas wey marka ehelkaasoo aynu helo iyo dadkaa lagu xadgudbee madluumiinta ahoo lasoo ururiyo waa naxariista lee ma kuwa hala raadiyo way dhaqaajiyeen kolka taladii sibay qaateen oo ciraaq bay kasoo ambabaxeen masar bay kusoo socdaan yuusuf bay usoo galeen intaasoo dhan waad iska fahmaysaa falamaa dakhaluu calayhi markay yuusuf usoo galeen inamadii yacquub soo diray qur-aanku dee waa baliiq oo fasiix oo adiga arkaya yacquub baa sidan yidhi yuusufna waa usoo galeen maxaa u dhexeeya go-aankii bay qaateen taladii bay ka yeeleen way soo safreen mudday soo socdeen way soo galeen qaaluu waxay idhaahdeen yaa ayuha alcasiizu ninkan sharafta lahaw masanaa waxaadna taabtay annaga iyo wa ahlanaa reeraha iyagiiba aduru dhibaato baahi dad iyo duunyada oo macnaha dhibaato naf iyo maalba naga soo gaadhaa nagu dhacday abaari baa la maraya waji'naa waxaanu la nimi bibidaacatin musjaah bagaash liita bidaacadu waa bagaashkii furuuska iyo lacagta ka dhignaa raashinka lagu soo gadanayo musjaahna waa mid liidato oo ah halkan laga jeclay fa awfi lana alkayla miiska noo dhammaystiri watasaddaqa calaynaa dheeraadna noo siiyo sadaqana noogu darbayda haddii wax iyagana loo eego wax wax noo goynaya maahee bal meesha gacan noo fidi bay idhahan calaalcal baa ka muuqanaya ina allaha ilaahay yajzi lmutasadiqiin kuwa sadaqada bixiya ilaahay wuu abaaliya ah abaalmarin fiican baanu alla kaaga rajaynaynaaye bal hadda waa kaase wax noogu tafadulo dheeraad wax iyaga hanoo qiimayn bay idhan laakiin waxna marti baan nahay xaaladdu markaa meel adag bay gaadhay abaarihiina way sii adkaadeen wuxuu dareemay kolka duruuftu inay adagta waktigii imtixaanka iyo tijaabadana lasoo dhaafay in ku filanna cashara ay qaateen nimankani haddii iyagu imtixaan iyo ibtilaa ay soo mariyeen in ku filan bay iyaguna qaateen oo intaasoo safar bay go-an baag sii socod iyo soo socod soo galeenay sii galeen dabeedna warwarka aabihii odaygii haysta iyo iyagiioo duruufaysan oo cawday markuu ilaahay isu geegeeyey wuxuu gartay oo uu go'aansaday waktigii imtixaanka lagu sii wadi lahaa inaanay ahayn laakiinay mudan yihin haatan in laga dabciyo qaala markaa wuxuu ihi hal calimtum ma garanaysaan maa facaltum biyuusufa waxaa ku samayseen yuusuf iyo waakiihi walaalkii yuusuf iyo yarkii ka yaraa ee isku bahda ahaayeen wixii aad ku samayseen ma garanaysaan buu ragow in antum jaahiluun markii aad ka dhacsanaydeen sawaabka ilan jaahil waa qofka aan samaynaynin sidii xaqiyo munaasabka ahayd aqoonba ha lahaado marka aqoon way u lahaayeen jariimadan lagu samaynayo ninkan inay dulmid laakiin maadaamaanay dulmigii iska daynin oon aqoontoodii ka celinin aqoon aan camal la soconin ama cilmi aan camal la soconin yusaawi aljahl ayuunbuu la mid yihi id antum jaahiluun markaasay balaarugeen haddaba qaaluu waxay idhaahdeen a inaka adigu la anta adigu yuusufu miyaa tahay waa hadalku waa adagii laba saddex jeer oo ma adiga adigaagan baa yuusufa bay idhahay qaala wuxuu ihi ana yuusuf wa haadaa akhi anigu yuusufkaa garanaysaan baa ninkani ag fadhiyaana waa kaanu isku bahadahay qad manna allaahu calayna alla waa nagu galabay ilaahay baa naga warhayay iskaayo garab taagay noo hiiliyey innahu arrinku wuxuu yihi qaaciduu dhigayaa marka man yattaqi qofka ilaahay ka cabsada wa yasbir dhibkana xejista fa ina allaha ilaahay laa yudiicu ajra almuxsiniin samafalayaasha abaalkooda ilaahay ma lumiyo laakiin marun bay nafsi maalka helaan marka maanta wuxuu u tilmaamay haddii iyagu mar ay wax isbidayeen maanta in nafsi maalkii iyagu ay gurayaan taasay u tilmaamay nafsi maal bay dhahaan soomaalida man yattaqi wayasbir fa inahu min almuxsiniin weeye taasaa marka aad ka fahmaysaa sida jawaabka aad ka arkayso man yattaqi wayasbir qofka ilaahay ka cabsadee sabraa فإنه من المحسنين فمفر ياشو كمديهي فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سيدا سور مركا واكاوي من بقى نبي قويم عليه الصلاة والسلام نبي محمد وقرابة دي سكا عبانية تتك حكتلا سكايها أيو كعبانية وحول لي الدر حكتا أبان لي marka nebi maxamed oo anigu waan xidhiidhiyaayo waxbaan siiyaayo tala iyo tusaale iyo wax walba waan siiyaa iyaguna way igu taagan yihiin oo aad bay dhibaan halkaa wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam arrintu hadday tay sida aada sheegayso kaannamaa tusifuhum lmal walaa yazaalu laka min allahi dahiir aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam haddii arrintu ay sidaa tao aada wanaajinayso iyaguna ay ku xumaynayaan waxaad ka dhigan tahay uun inaad raran afka ugu gurayso bal adigu eeg adiga waxba ku yeeli maayo rarankaad qaadaysa laakiin qofkan unba ciridku muurmuuraya iyo carabku oo hanqalaalku gubanaya mar haddaad raran liqsiiso ilaahayna wuxuunu ku siinayaa mid malagahoo kuu hiiliya kula soo kici maayaan marna waxba ku yeeli maayaane ka ka gacan saraynaya waa adiga uun saasuu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam marka qaraabo xidhiidhintu waxa weeye qofka oo isagu gacanta sare yeesha وليس المكافئ بالمواصل بالواصل اي يقول لي قفك مكافئ واصل لما يلا على هذا حويه عمرك وناق لو سميهو اي قرابده اي وناق كو سميهان هدا دغنا وناق u sameeyso de taasi waxa weeye hooba hooba in leedah taasi qaraabo xiriirin ma abu nabigu yiri qofka isagu wax dheeraada bixiya qaraabo xiriirin leedah qaar marka waxay yiraahdeen tallaahi bay yiraahdeen ilaahay ayagaan ku dhaaranay waa dhaar kale لقد آثرك الله علينا إلهي وانك دورت بينا آثرك وك دورت الله إلهي علينا دسيرا أيو نك دور بلاي أدقو كقدمي أنقنا وانو هدمي أدقنا وان هرمر تبينا أنقنا وان خد على ماش وفشلنا وإن كنا لخاطئين إمكا قرتين وأن لو أنو قفسنين بينا وأنو قفسنين ألقا واحد موقتين أد نفسي جينا هاتش annaguna aanu hore u gafnay maantana adaa libinta loo naga gacan sarreeya bay idhaahdeen cinda allahi wa cinda annaas saasay tii kolka cafiska waxa la idhaahdo iyo dulqaadka iyo sabafalku dadka wanaagunbuu u kordhiyaa waana akhlaaqda wanaagsane insaanka uu islaamku ku barbaariye wey islaamku ku barbaariyey gaaladuna waxay taagan yihin carruurta yareer waxaa lagu barbaariyaa ilmaha waxaa loo sheegayaa aabihii iyo hooyadii iyo dadka guriga la joogaa hadday canaantaan ama dee ilmaha yar wax badan oo xun baa loo diidaa ay wuxuunu diidaan inuu nine nine soo garaaco numberkaa boolis owla waa layla hadlay aad baa isha la iigu gubay t v-gii baa la ii diiday ciyaartii baa la ii diiday dabeedna waa la qafaalaya ilmihii yara xanaana lagu xidhaya waalidkuna halkiisa ha yuururo hadduu waalidku ka cawdana waa saas oo kale gabadhii hadday cabato mid waliba nine nineka wuu leeyahay marka cumuuman wax iscafiyaya iyo wax isu dul qaadanaya iyo wax isa saamaxay midna ma jiro akhlaaqda wanaagsan ee islaamku uu ku barbaariyey ummadda waa ixsaanka ah ixsaanka fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin haddaan ixsaanku jirinna xataa cadaaladdan keligeed lagu wada socda ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaani waitaa'i di lqurba waitaa'i di lqurba intaasaa ilahay uu isku xidhiiriyey sida lagu amray cadaaladda ayaa lagu amray ixsaankana cadaaladdu waxay keenaysaa marka aad caydo inaan ku caayo marka aad farig u fiiqdo inaan kugu fiiqo markaad wax iga qaadatay inaan kaa qaato haluma jar ayaa kala baxaya dhigaal isla wada galaya iyadoo hadda aad xaq u leeday markaasaa ilaahay ixsaankaasaa xawaashaynaya oo macaanaynaya cadaaladda laftigeeda waan ixsaan baa isagana layda fara qaala markaa isaguna ixsaankiisiibuu ku soconayaa wuxuu ihi laa tasriiba canaani calaykum dushiinna ma ahaanin alyawma maanta yakfiru allaahu lakum ilaahay haydiin dhaafo wahuwa arxamu araaximiin kuwa naxariisana ilaahay isaga ugu naxariis badan saas uu canaan maanta lagama yaabo waxba idin canaanan maayo ilaahay wixii wixii dhacayna allah idinka dhaafo ilaahay naxariistiisu way badanta isagun baa ugu naxariis badan saasu qalbigu u dejiyey marka waa soo dhaweeyey caafisna wuu fidiyey idhabuu wuuli waxaad la tagtaan biqamiisi haadaa shaarkaygan ama qamiiskaygan kana qaada fa alquuhu waxaa ku tuurtaan calaa wajhi abi aabbahay wejigiisa yati basiiran wuxuu noqon doonaa mid wax arkaya uu indhabeelay yati basiiran wuu iman doonaa isagoo indhaqaba wa'tuunii biahlikum reerihiinii ii keena ajmaciina idinkoo dhan markaa waxaa ka muuqanaya inay carruuri jirto dumar jiraanoo reerkii ballaaday muddaa la kala maqnaa dhowr iyo labaatan sannadood wuxuu garanayaa aabihii shucuurkiisa inuu halkaa kasii akriyaya wala islaam ogi dabeedna wuxuu uhi qamiiskan baa la ku daweyn doonaa dee ilaahay baa tilmaamee odaygu indhaha u dilaaceene dhakhtarka indhaha u dilaacin doona iyo dawadu ku shubeeya waa qamiiskan uu saara une qaada wi la dhaqaajiye markay isagii u geystaan odaygu indhaha u bixi soo kaxeeya reer oo dhan ولما فصلت العير بولهين السفر كي كلكو كسوان ببحي مصر قال أبوهم آبهود وحوري يعقوب ودي عراق جوغا إني لا أجد ريح يوسف يوسف أرتي سيبان درينيا لولا أن تفندون حتى أيضان إيقو أساسقنين حكمينين لصدقتموني وإيرو ما يسان لعيدا سندك هو أساسق يقرف كي يقبو حتى أيضان أرانيني وقبوبي وإيرو ما يسان لعيدا waana wax iska caadi oo karaam waxayna ka mid tahay mucjizaad rusul oo nabi ibraahim ba markii uu dajiyay ismaaciil iyo hooyadii aajara halka kacbada waa kii ka tegay muddo dheer buu ka maqnaa ismaaciil wuu weynaaday gabadh buu guursaday nabi ibraahim baa mar dambe soo booqda u yimi ismaaciil oo xaggaa ku maqnaa ayga ayaa soo noqdo gabadhiibuu u yimi kaanamaa wajada shayan waaba isagoo wax gurigii ka uriyay oo kale dabeedna wuxuu ihi maanta cilmiya idin timid buuri halkaasay tidhi haayo oday sheekh oo caynkaasoo fariima noo kaa faro adigu cumuuman qisada way dheeraada waxaan uga jeedaa dareenkaas unbuu helo dee ilaa hadda aan wax meel dheer waxbaa laga arkaa iminka meel dheerna waxbaa laga dhegeysta laakiin tiknolojiyadu ma gaadhin baan filaya meel dheer in wax laga uriyo marka ambiyada taasaa ilaahay uu siiyey inay iyagu meel dheerna wax ka uriyeen ayaa horumarka ilaahay u gaadhsiiyo qaaluu waxay idhahdeen tallaahi baanu ku dhaaranaa inaka adigu lafii dalaalika alqadiim baadidaadii horaad ku sugantay weligaaba waad ka dhacsanayd yuusufna waad hadal hayn jirtee la fii dalaalika alqadiim baadidii horunba halkii horaad sidii baad u yaran batay bay dhahan weli asaasiqiin bay ku go-aamiyeen qaaluu yaa odhanaya marka ila way maqan yihiin sagaalkii inan saddexdii kalena waa maqan yihiin wixiiba masar bay isla jiraan labayo tobankiiba qaaluu waxaa odhanaya dee ehelkii soo hadhay dumarkii iyo caruurtii awowga uu ahaa oo meesha jooga hadalkan odhanaya waana iska macruuf ilmo yari markuu oday da-weyn oo awoowo wax ka sheegaya lahjadihiisay ka mid tahay odaygu waxbaa kasii noqday inuu idha falamaa anjaa albashiiru kii bushaaraynayay kolkii uu yimid safarkiibaa yimid midbaa qamiiskii sida bushaarada si gaara ugu dhawaaqaya rubamaa inuu ahaa kii kolkii hore ka naxiyey oo yihi balaan iminka intii hore ku dhaqdhaqo alqaahu qamiiskii wuxuu ku tuuray calaa wajhi aabihii wejigiisa wejigaasuu kusaa ugu tuuray fartadda basiiran ay saara basiiran miduu xarkayuu markiiba noqday ilaahay baa indhaha keena tira bixiyana waa markii ay dilaaceen odaygii waa kaasoo indha qaba qaala wuxuu yidhi alam aqul lakum miyaanan idinku odhanin inamow isu wada yimidow inii aclamu min allah ilaahay xaggiisa waxaan ka ogay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn afeeftan hore u dhigtay soo afeeftaasi hore may jirin buuli horaan idinku sheegaan qaaluu waxay idhahdeen yaa abaana yaa abaana aabbahayow bay idhahdeen istakfir lanaa dunuubana ilaah ilaahay noo weydii inuu naga dhaafo gafafka yaga inna kunna khaati'in waanu gafsanay waan garanaya kii hore aanu ku gafno kii dambe aanu ku gafno waxaasoo beena baanu ku gafnee inuu ilaahay dembiga naga dhaafo ilaahay noo bari qaala wuxuu uhi sawfa astakfiru lakum rabbii hadhow baan ilaahayga idin weydiin doonaa dembi dhaaf hadhowto sawfa hadhow astakfiru lakum rabbii إنه إلهي هو الغفور الرحيم تنبقوا دافعون حريصة أن مركة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن مسعود بن مغلي وهبين قالين كيس الضنباء مسجد كيكو عبادة السنية دعاء دارو قالين إلهي كبرية والعبد الله وقت قاني يدعاء بن السنين محيها ينبول مركة وحول وقت قاني وحوي قارتي ويعقوب إن مديس لسوغي مركو لها سوف أستغفر لكم ربي وقت قاني لها هدوتو ee uu dibdhigayay waa imikadanaan ilaahay baryay caalim buu ku ahaa cilmiga tafsiirkan cabdullaahi ibnu sacuud saxaabi jariil abu marka waa waktiyada saxarka ee afarta saacadood ee habeenkii dambe oo ducada aada loo aqbalo ilaahayna intuu soo dega addoomaha uu leeyahy kumaa wax weydiisanaya kumaase i baryaya falamaa dakhaluu calaa yuusufa markii ay u galeen reerkii oo dhammi wuu guuro ciraaq buu ka guuro masar buu anbabaxay sida u dhammaayeen aawaa ilayhi abawayhi wuxuu xaggiisa usoo dhaweeyey labadiisii aabbo odaygiiyo islaantii uun odaygiiyo islaantii buu si gaara usoo dhaweeyey isagoo sariirtii weyneyd iyo carshigii fushan madaxtinimada wa qaala wuxuu uhi udkhuluu misra masar soo gala buui in shaaa allahu aaminiin haddii ilaahay uu doono idinka oo degan maanta cabsi ka baxday bu iyo werwer idinkoo maanta iska deganoo xasiloonoo caga dhigtay bal masar amni kusoo gala buu halkaasaa marka uu soo dhaweeyey warafaca abaweyhi aabihii iyo hooyadii labada aabeen la sheegayaa waa labadaas wuxuu u kor qaaday cala alcarshi sariirtii sariirtii uu fuushanaa ee wuxuu ka maamulayay korreysay dee brotocolaadka sidaa wakhtiga ahaaye kursigii weynaa buui soo fuula alkii bay soo fuuleen wakharuu lahu sujadan dhammaantood way u wada sujuudeen kharuu kharaa maaha laakiin waa jamac wakharuu lahu sujadan dhammaantood way u wada sujuudeen إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين كوبية طبنك إلان yaabihii iyo hooyadii saddex iyo tobankiibaa sujuud bay la dhaceen marka sujuudduna wakhtigaa hore hababka laysu salaamaadahay sida qur-aanka kariimka ahiba uu xusay aadan inuu ilaahay faray malaa'igtu inay sujuudaan waa sujuud attaxiya walaysa sujuud alcibaada sujuud lagu caabudaya maaha wayna soo socotay ilaa nebi ciise wakhtigiisa waayo macaad binu jabal wuxuu tegay nimankii romanka iyo ardu shaam ayuu u tegey nebigu kusoo noqday calayhi salaatu wassalaam markaa wuxuu i waxaan arkay nimanka halkaas ee kristanka iyagoo wadaadadooda u sujuuda ayaan arkay adigaana ku hab inkastoo iyaga sujuudooda sujuudul inxinaa ay ahayd oo marka la arko boobka iminka baad aragtay aada saa madaxa loogu furanayo gacmaha iyo intaasaa wax laydhaa madaxa loo furanayo inkastay sahay adigaa laakiin ka mudan buuri in loo sujuudo in cid loo sujuudo adaa ka mudan oo rasuulka ilaahay xaqa ahay shakilaan bus qancinaya marka waxa cid haddii loo sujuuday adaa ku wanaagsan kuwaasi xaq ma hayaan markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi maya sujuuda ilaahay baa leh haddaan qof faray inuu qof kale u sujuudana oorida ayaan fari lahaa faygeeda inay u sujuuddo xaqa uu ku leeyahay oo aada u weyn awgeed laakiin addoon addoon u sujuudayaa ma jiro sharcigeenna sidaasay mamnuucu noqotay ama ha ahaato taa madaxa la gundhinayo ee saraakiisha iyo madaxda loo gundhinayo ama ha ahaato tu kale oo food la dhigo labadaba isku da وقال وحر يا أبتي أبها أبها وهذا تأويل رؤياي من قبل منامك تفسيرك هراء أنوارك منامك هراء وارك تفسيرك سواك قد جعلها ربي حقا إلهي حق بكده وقد أحسن بي ويولاك فلإذا خرجني من السجن مكو حبسي قصوى صاري وجاء بكم من البدو إذن كان باريها وإذن كان من بعد أن نزغ الشيطان انتي والشيطان كفسهاديي بيني وبين إخوتي أنا قاية ولا رها ينتو دحر يدا فسهاديي mu odhanin intay walaalhay godob u geysteen iyo intay wax farribeen aayadda muusaaren shaydaan buu ku riixay aayadda intuu shaydaan naga adeegay buu dhexdayada waxaad nicmaa buui inuu idinkana baadiya idinka keenle waa hawl iyo tacab iyo rafaade anna xabsi iga soo saaray ina rabbii latiifun ilaahaygu waa naxariis badan yahay limaa yashaau liman yashaau ciduu doono innahu huwa alcaliimu alxakiim wax walba wuu ogsoonyaho xikmad buu u yeelaa marka arrinkii kolkuu isugu tabadhacay ayuu ilaahay baryaya sidii nebi sulaymaanba markii uu arkay dadka u shaqaynaya iyo milkiga isugu hagaagay ilaahay buu ugu mahadnaqay fatabasama daaxikan min qowliha faqaala rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wacalaa waalidaya waan acmala saalixan tardaahu waadkhilnii biraxmatika fii cibaadika saalixiin وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر في سورة النمل nebi maxamedna waxa uu lahaa ilaahay oo saalixiinta igu daray haleeshii markii uu sii dhimanayay dabeetana arrinkiibuu soo gebagabeeyey qisadiina aayaadkana ugu dambeeya waxaana lagu caddaynaya milkiga iyo madaxtinimada wanaagsan xaqa u adeegaysa waata mahadnaqan uu ku ladhan yahay mar walba ilaahay u ogsoon wanaagga uu sameeyey taasaan ayaa xaq u adeegaysa ee takibirka iyo dhugdhugta iyo dulmigu la socdo ma aha rabbi buu yihi ilaahaygiiow قد أتيتني من الملك مرحتني ما بسيسي وعلمتني من تأويل الحديث منامك عبر كي سنوات بارتفاضر السماوات والأرض إله عري أبو رايا وأنت ولي إله يوهي ليها إقاطها في الدنيا والآخرة آخرة إيا الدنيا بعض بقر بيئة توفني مسلما إله يو إقود الإسلام ما وألحقني إقود درب الصالحين الددكا ووناكسا ذلك كاتبا إله جعل سكسو قبقبيي وركيسي هالكاسانا وإلهي بريين وكدله islaamnimo dalika taa lagu soo sheegay qisadani min anbaa'il qaybi wixii maqnaa warkiisii weeye nuuxiihi ilayka annagaa kuu waxyoonayna nebi maxamedow wamaa kunta ladayhim dadka agtooda maad ahayn id ajmacuu amrahum kolkay arrinkooda go-aamiyeen ilmo yacquub wahum yamkuruuna iyagoo shirqoolaya yuusuf siday u dili lahaayeen marka agtooda maad joogin laakiin ilaahay baa kaaga warramay taasi waxay caddaynaysaa qur-aankan inuu ilaahay xaggiisa ka yimi qisaskan inay xigmadooda iyo iyo cibradooda leeyihiin saasaa ilahay uu kusoo gebagabay qisada waxay markhaati u tahy rasuul allahi maxamed sala allahu calayhi wasalam risaaladiisa xaqnimadeeda iyo cilmiga noocan daqiiqa ahay inuu yahay mid ilaahay u sheegaanu ahayn mid hebel baa igu yidhi iyo kutub laga soo akhriya ku iman kara wallahu aclam